halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qariya caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba waa xad bisha juun waa toddobiyo toban sanadka laba kun sideed iyo toban idaacadda saaka ee caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socoteynaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan waxaa xalay lagu dilay magaal xabeedka karton gaarhana tuulada isguraranka ee kaliija lagu magacaabo oo ay ku ganacsadaan soomaali kumanaan kor u dhaafaysa waxaa lagu dilay cabdulaahi maxamuud maxamed oo ku magac dheeraa toobaas oo ganacsado ahaa sidoo kale waxaa garaab ah oo noloshiisa nolol iyo geeri ayuu u dhexeeyaa oo kooma ayuu ku jiraa ay dhaqaatiirtu leeyihiin maxamed ismaaciil cali oo maxamed dheere loo yaqiinay
waa cabdirasaaq cabdulaahi maxamed oo ah suxufi ku nool dalka koonfur africa oo ka waramaya ganacsato soomaaliyeed oo dalkaasi lagu dilay qaarna lagu dhaawacay waraysi ayaanu idinka haynaa waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan madaxweynaha maraykanka donald trump oo shir jira ayd ku qabtay aqalka cad kaasoo ka hadlay arrimo badan faahfaahinayaan sidoo kale idinkaga haynaa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanadan marka horse waxaa kusoo dhawaataan warkii dunida
ugu yaraan shan iyo labaatan qof ayaa lagu dilay bariga waddanka afghanistan sabtidii kadib markii qarax ismiidaaminah lagu qaaday meel ay ciidamada dowladdu joogeen kooxda taalibaan ayaa muddo inta lagu jiro ciidda hakisay dagaalka ay kula jirto dowladda waxaana shacabka fursad ay u siisay inay si nabadgelyahay ku ciidaan balse weerarkan ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay kooxda la magacbaxday dowladda islaamiga ah ilo dhinaca ammaanka ah ayaa v o a u sheegay in dadka waxyeelada weerarkaasi ka soo gaartay ay isugu jiraan ciidamada afghanistan maleeshiyaadka taalibaan iyo dad rayda oo farxadda ciidda u dabaaldegayay afhayeen u hadlay dowladda atullaahi kokyani ayaa v o a u sheegay in weerarka uu ka dhacay duleedka jalaalabaad xarunta gobolka nangargahaar weerarkaasina waxaa sidoo kale ku dhaawacmay soddon kale
shaqaalaha gargaarka ee ka howlgala dalka yemen gaar ahaan magaalada ku taalla xeebta badda cas ee xudayda ayaa sheegay in dadkii ka baxay magaaladaasi ee munaasabadda ciidda la soo qaatay qaraabadooda ku nool gargaarka magaaladaasi aanay kusoo noqon karin gudaha magaalada shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in dadkii ka baxay magaaladu aanay soo noqon karin maadaama oo ay gudaha magaalada ku sugan yihiin ciidamada isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo hay-adda qaxootiga ee dalka norway ee magaceeda loo soo gaabiyo n r c ayaa sheegtay in muslimiinta ku nool magaalada xudheyda ay cabsi darteed u tegi waayeen salaadii ciidda iyagoo ka cabsoonayay in dagaaladu ay saameeyaan hay-adda ayaa sheegtay in dagaalada u dhexeeya isbahaysiga sacuudiga iyo xoutiyiintu ay saameyn ku yeesheen isu socodkii magaalada gaar ahaan dadweynihii qaraabada ahaa ee fadliga munaasabadda ciidda isu booqan lahaa
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysan waa v o a aanu gudagalno qodobada idaacadda aan idinku hayno madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa mar kale weerar afka ku qaaday dambi baarista madaxa bannaan ee uu hogaamiyo robert muller oo ku saabsan xiriirka laga shakisan yahay inuu dhex maray ololihii doorashada madaxweyne trump iyo dowladda ruushka madaxweynaha ayaa shir jaraa'idda ku qabtay aqalka cad waxaana uu warbaahintu uga jawaabay su-aalo ku saabsan kulankii uu la yeeshay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un iyo arrimaha soogalootiga maraykanka sida sharci darrada ah ku jooga wariyaha v o a ee aqalka cad jim malon ayaa warbixintan diyaariyey waxaa inoo soo koobaya xuseen barre aadan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa muddooyinkan dambe waxaa yaraa inuu si toosa uga jawaabo su-aalaha saxaafadda ama uu qabto shir jaraa'id hase haatee jimcihii ayaa barxadda aqalka cad waxaa isugu yimid saxafiyiin badan madaxweynaha ayaa saxafiyiinta ka codsaday inay fursad isu siiyaan su-aalaha ee aanay kala boobin fadlan min hal su'aal markiiba ma isweydiin karnaa sug waa qof iyo su'aal trump ayaa weerar ku qaaday dembi baarista ruushka iyada oo ay soo baxayaan warbixinno uu soo saaray dembi baaraha qaranka oo ku saabsan dembi baaristii lagu hayay iimeyladii ay isticmaashay hillary clinton
wax khalad ama aan samaynin ma jirin wax khiyaamo ah ama heshiis hoose ah dembibaaraha guud shalay warbixin ayuu soo saaray wax badan ayay muujinaysaa waxaan u malayaa dembibaarista muller waa ay qiimo beeshay laakiin warbixinta uu madaxweynuhu sheegayo ayaa waxay ahayd mid ka hadlaysay qaabkii ay f b i-du u baadheen iimeyladii hillary clinton waxaanay warbixintu dhaleecaysay madaxii hore ee f b i-da james comi kaasi oo uu madaxweyne trump hore xilka uga qaaday hase haatee warbixintu waxay meesha ka saartay inuu jiro shirqool siyaasadeed oo ka dhan ah madaxweynaha sida uu sheegayo madaxa hay-adda f b i This report did not find any evidence of political bias or improper considerations actually impacting the investigation. under- warbixintan ma sheegin inay jiraan caddaymo muujinaya eex siyaasadeed oo saamaynaysa dembibaarista haatan socota xubnaha dimuqraadiga ayaa soo dhoweeyay warbixinta sida uu faahfaahinayo hogaamiyaha senatarada dimuqraadiga ah shak shumer Anyone who is hoping to use this report to undermine the Mueller probe or prove the existence of a deep state conspiracy will cid be kasta sorely- oo rajaynaysay inay warbixintan u adeegsato si ay hoos ugu dhigto dembi baarista muller ama rabta inay muujiso inuu jiro shirqool siyaasadeed oo madaxweynaha lala beegsanayo runtii waa ay niyad jabi doonaan shirka jaraa'id ee madaxweyne trump ayaa waxa uu ku difaacay kulankii uu la yeeshay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un They're doing so much for us. And now we're well on our way to get denuclearization. And the agreement says there will be total denuclearization. Nobody wants to report that. Wait, wax wait, badan wait.
ayay inoo qabanayaan iminkana waxaan dhammaan ku soconnaa jidkii lagu burburin lahaa nukliyarka waxayna sidaasi ku caddahay heshiiskan kala saxeexanay laakiin ma jirto cid rabta inay warkaasi sheegto aniga iyo isaguna waan isla qabsannay waana arrin fiican ee ma aha wax xun trump ayaa sidoo kale cambaariyey mucaaradka dimuqraadiyiinta ah isagoo isku dayey inuu dusha ka saaro eedda ka dhalatay markii dhowaan ciidamada maraykanku xadka maraykanka ay ku kala reebeen qoysas sharci darre ku soo galay The Democrats forced that law upon our nation. I hate it. I hate to see separation of parents and children.
dimuqraadiyiinta ayaa sharcigaasi ummaddeena ku qasbay waan nacebahay inaan arko waalid iyo ilmihiisii oo la kala kaxaynayo xildhibaanada dimuqraadiga ayaa cambaariyey hadallada madaxweynaha sida ay tilmaamayso michelle grisham oo ah xubin ka tirsan kongareska oo laga soo doorto gobolka new mexico There are no substantive defenses, no policy defenses to their current actions separating families.
ma jiro wax macquula oo difaacaya ama siyaasad difaacaysa tallaabooyinka ay qaadayaan ee qoysaska ay ku kala kaxaynayaan ee ay carruurtii uga reebayaan aabbahood iyo hooyadood waana calaamad kale oo inoo muujinaysa inaanay waxba xukumi karin kulanka uu warbaahinta la yeeshay madaxweynuhu jimcihii ayaa ah mid aan inta badan dhicin iyada oo madaxweyne trump si gaara u xiiseeyo inuu ka soo muuqdo shaashadda telefishanka fox news
warbixintii wariyaha v o a aqalka cad jim malon uu inoo diyaariyey ayay taasi ahayd xuseen barre aadan ayaa inoo soo koobayey halkaaad ka dhegaysaneyseen waa v o a
kooxo ka mida burcadda dalka koonfur afrika ayaa tuulo u dhow magaalada cape town waxa ay dalkaasi ku dileen ganacsade soomaali ah iyagooo dhaawacay mid kale jamaal axmed cismaan ayaa haddaba khadka telefoonka waxa uu ku waraystay suxufi degan magaalada cape town oo lagu magacaabo cabdirasaaq cabdulaahi maxamed inaa lilah wainaa ileyhi raajicuun waxaa xalay lagu dilay magaal xebeedka carton gaar ahaana tuulada isguraranka ee kaliija lagu magacaabo ee carton ku taala een oo ay ku ganacsadaan soomaali kumanaan kor u dhaafaysa een waxaa lagu dilay allah u naxariistee cabdulaahi maxamuud maxamed oo ku magac dheeraa tobas ayna soomaalida koonfur africa gaar ahaana carton ay si weyn u yaqiineen oo ganacsado ahaa sidoo kale een waxa garaab ah oo noloshiisa nolol iyo geeri ayuu u dhexeeyaa oo koomo ayuu ku jiraa ay dhaqaatiirtu leeyihiin maxamed ismaaciil cali oo maxamed deere loo yaqiinay oo labadoodaba iyagoo gaari saaran oo hortaagan dukaankooda ganacsi ee tuuladaasi kalija gaar ahaana xaafada een laanta seti lagu weeraray oo kooxo burcada ay rasaas ooda kaga qaadeen dhacdadan markii ay dhacaysay eh, ragga burcadda ma waxay doonayeen inay dilka geystaan keliya mise fal dhaca ayay sidoo kale u socdeen wararka aad helayso maxay sheegayaan
n aada umahadsan tahay n arrintaas waxaan weydiiyey n cabdi calas guure oo kamid ah madaxda jaaliyadda soomaaliyeed ee magaal xebeedkan cabton ka howlgasha oo iminka ku sugan goobtii uu xalay dilku ka dhacay wuxuuna ii sheegay in dadka deegaanku ay sheegeen oo ay xaqiijiyeen in burcadda ay u socdeen in ay toogtaan labadan qof ee muwaadiniinta soomaaliyeed ah hamigoodana uu ahaa markay rasaasta huwiyaan kadib haddii ay jaanis ku helaan amaba fursad ay dukaanka gudaha u gudbaan ooy wixii agaba ama lacaga ay aruursan karaan amaba ay dhacaan ay ay sidii horeba ay u sameyn jireen ay dhac caynkaas oo kale ay geystaan marka waxaa loo badinayaa inay dukaanka ay u socdeen oo ay dhici rabeen maadaama marka ay turkeen muwaadiniinta soomaaliyeed kadib aysan qaadanin gaarigii ay ku jireen balse ay goobta ka baxsadeen siday boolisku sheegeen
waa tahay marka dhacdooyinka noocan oo kalea marar badan waxaan maqlnaa in dad ganacsata ah dukaamadooda lagu weeraray la dilay dabadeedna la dhacay dhacdooyinka noocan oo kale sideeba u dhacan inta badan alaaba wadankan koonfur africa dhacdooyinkan iyo kuwo kaloo ka duwanba waa ay ka dhacaan oo si gaara loola beegsado dadka ajaanibta ah maadaama meelaha lagu ganacsado laftirkeeda ay yihiin goobo khatartooda leh keliijoo kale haddii aan sawir guud ka siiyo dhegeystayaasha waa tuulo isku raran ah oo aan lahayn wadooyin waaweyn oo gawaarida ambulance amaba booliska ay si degdega kugu soo gaari karaan marka goobahaas oo kale oo ay cooshado yar ka dhisan yihiin ayay soomaalida ganacsi ka furaan si dadka deegaankaasi ku sugan ay u helaan goobo ay ka sukaameystaan marka waxaana islamarkiiba beegsan kara qof walba oo burcada ama hubaysan maadaama uu u jeedo amaba uu arkayo inaanu jirin goob xabadda looga gaban karo haddii ay noqoto in dukaanka gudihiisa uu ku weeraro amaba banaanka marka sidaa aawadeed ayay soomaalidu aalaba u yihiin kuwo u nugul dhibaatooyinka had iyo jeer lala beegsado dadka ajaanibta ah dhacdada marka ay dhacday kadib booliska wax wara ma soo saareen raggii weerarka geystayse maxaa waroo laga hayaa boolisku dabcan waxay isku dayayaan inay baaritaan xoog la sameeyaan islamarkiiba waxay isku gadaameen dukaanka weerarka uu ka dhacay iyo agagaarkiisa hase ahaatee uma aanay suurtagelin inay gacanta ku dhigaan raggii burcadda ahaa ee falkaasi wuxuushnimada ay naxariis daradaa la beegsaday muwaadiniintaasi soomaaliyeed waxaana iminka uu noqonayaa dilkan kii sideed iyo labaatanaad oo sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka aynu ku guda jirno lala beegsado muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan wadankan koonfur africa
aada iyo mahadsankaasi waxa uu cabdirasaaq cabdulaahi maxamed oo ah suxufi degan magaalada keebtan dalka koonfur africa oo waramayey jamaal axmed cismaan
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dowladda masar ayaa qiimihii ku kordhisay shidaalka taasoo saameyn ku yeelatay dadka masaarida ee ku dhaqan waddankaas warbixintan waxaa qaahiro ka soo diray wariyaha v o a xuseen saxnuni war ka soo baxay wasaaradda batroolka ee xukuumadda masar ayaa lagu sheegay in kor loo qaaday sicirka shidaalka in ka badan konton boqolkiiba waxaa kor loo qaaday qiimaha basiinka iyo gaaska lix iyo lixdan boqolkiiba ayaa lagu yidhi war murtiyeed ka soo baxay wasaaradda batroolka ee xukuumadda masar wasiirka batroolka ee waddankani taarikh mela ayaa sheegay xukuumadda masar inay u baaqanayso konton bilyan oo geniga masaarida ah oo ka mid ah lacagaha lagu kabi lahaa miisaaniyadda labada kun iyo sideed iyo tobanka iyo labada kun iyo sagaal iyo tobanka alsey taarikha ayaa sidoo kale sheegay lacagta dowladda ay ku kabi jirtay shidaalka oo ahayd boqol sagaal iyo soddon bilyan oo lacagta geniga masaarida ah inay noqonayso haatan sagaal iyo siddeetan bilyan oo keliya dowladda masar ayaa horay u korriisay qiimaha korontada biyaha iyo weliba qiimaha tikidhada lagu raaci jiray tareennada mara dhulka hoostiisa cabdi yaasiin yoola oo ah saxafi ka faalooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya go-aanka dowladda masar kor ay ugu qaaday qiimaha shidaalka wareegta ka soo baxay wasaaradda badaroolka ee dalkani masar ayaa waxaa sare loogu qaaday qiimaha shidaalka kaas oo la gaarsiiyey lagu kordhiyey boqolkiiba lix iyo lixdan arrintan ayaa waxaa looga dan leeyahay inay xukuumaddu jarto kabista ay ay ku kabto maxaan ku dhahday shidaalka biyihii ugu dambeeyey waxaa sare ay xukuumadda dalkani masar ay u qaaday sicirka biyaha iyo korontada iyo tigidhada tareenada lagu raaco arrimahani waxay imanayaan iyadoo ay masar dowladda masar ay la dhaala dhacayso dhaqaale xumo xoog leh taasoo soo bilaabatay markii ay kacdoon ay ka bilaabeen dalkani masar ee laba kun iyo koob iyo toban waa markii saddexaad oo xukuumadda waddankani kor ay u qaadayso qiimaha shidaalka tan iyo markii dowladda masar ay hoos u dhigtay qiimaha lacagta geniga marka lagu sarifayo dollarka maraykanka sannadii labada kun iyo lix iyo tobankii tallaabadani ayaa timid ka gadaal markii sanduuqa lacagta adduunka uu ka dalbay xukuumadda masar si loo siiyo lacag dayn ah oo gaaraysa laba-iyo toban bilyan oo dollarka maraykanka ah muddo saddex sano ah arrimahan ayaa imaanaya xili madaxweynaha waddankani cabdulfataax asiisi uu soo dhisay xukuumad cusub kadib markii bishan gudaheeda loo dhaariyey mar labaad inuu noqdo madaxweynaha dalkani muddo afar sano ah dalka masar ayaa la daalaadhacaya qalalaaso dhinaca dhaqaalaha tan iyo markii dalkani ay ka dhaceen kacdoon shacbi ah sannadii labada kun iyo koo iyo tobankii oo xukunka laga tuuray xusni mubaaraga oo dalkani xukumayay muddo soddon sano ah xuseen saxnuuni v o a qahira
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a wakaaladda dowladda jabuuti u qaabilsan horumarka bulshada ayaa baryahan dambe kordhisay howlaha ay ku gacan qaabanayso dadweynaha kadib markii la dareemay inay dhiitaan qaybo ka tirsan bulshada iyo inaan horumarkii loogu fidin bulshada sidii la rabay haddaba maamulaha qaybta maaliyadda ee mashaariicda ee wakaaladaasi faarax cabdilaahi waaliya ayaa waxaa u waramay wariyaha v o e da ramadaan muuse hadafyada waaweyn ay ku shaqo leedahay waxaa ka mid a xaqiijinta la dagaalanka saboolnimada helitaanka adeegyo maaliyadeed iyo kuwa aan maaliyad ahayn marka microfinance classic balera amba microfinance islamic maalgelinta islaamigeed iyo maalgelintii koobnayd iyo taageeridda howlaha horumarinta bulshada iyo deegaanka dhisitaanka kartida horumarinta qaybaha ka howlgala sida bulshada rayidka sida gobolaysiga farsamooyinka adeeg ee dadka xoogsada iyo horumarinta miyiga iyo mashaariicda ugu waaweynee badbaadinta bulshada shaqaalaynta dhallinyarada iyo horumarinta farsamooyin ee farshaxanka itaaba ayaa ugu muhiimsan waxyaabihii loo asaasay hay-adda maxaa idinka hiirgale haddaba waa meelhe meelahaad xoogga saarteen ad sodhan kartaan maanta inta aad soo sheegtoo dhan waad ku guulaysateen oo way ka muuqataa dadka horta waxa ugu muhiimsan waa waxa weeyaan waa magaalaynta qaybta u weyn oon u leenahay hay-addu ay u leedahay khibrad dhowr iyo toban sannadood ka kooban waxyaabaha waaweyn een ka qabanay waxaa ka xaafada matalan kaartiseed haddaan kuu soo qaato misaal masjiid baan ka samaynay maktabadaan samaynay waxaan samaynay dariiqyo waaweyn oo laba ilaa saddex kilomitara oo dhex mara xaafadaas iyada ah laba saldhig oo maxay ahayd qaybta korontooyinka oo waaweyn iyo xarumo caafimaad xarumo horumarinta bulshada qaybta kale maxay ahaydenay muxuu ahaa belbelo oo kale waxyaabaha aan ka samaynay waxaa ka mid a korinta qaybta korontooyinka oo aan samaynay afar xarumood oo tamarta korontada ah iyo xarumo tababarka lagu sameeyo oo dhallinyarta iyo hooyooyinka wax ay ka qayb galaan waxaa kaloo jira maskarado aad ka hirgeliseen xaafado kala duwan oo ku yaala magaalo madaxda waxaa ka mid a belbelo oo kale waan ka samaynay waxaa kaloo aan ka samaynay magaalada carta waan ka samaynay sariibad sariibeedo kalena waxaan ka samaynay magaalada dakhil howlahaas sariibada kuma koobne waxyaabo kaloo waaweynna waan ka qabanay gobolada waxaan samayn doonaa magaalada dakhil iyo tajuura saldhig dadamiska ciidanka dadamiska ayaan laba saldhig u samayn doonaa calasabiix oo kale waxaan ka samayn doonaa xarumo tababarka lagu sameeyo waxaa kaloon ka samayn doonaa tajoori iyo dakhilna saldhigyaal ay basasku stashino ay basaska ay ka baxaan ay ka soo galaan iyo qaybo kale oo waxaa jira magaalooyinka gobolada aan samayn doono kordhinta qaybta biyaha qaybaha biyaha iyagana ubakoo kale matalan waan samayn doonaa waxaa kaloo jira qaybo dhaka dhulka xoolaha lagu gowraco ayaan iyadana tajooro ka samayn doonaa waxyaabaha waaweyn weeyaan waxqabadka noo soo socda laakiin faarax inta badan waxaa la sheegaa waxaasoo hawloo tirisay iyo kaalinta aad kaga jirtaan horumarka bulshada marka la eego xaaladda maanta dadka reer jabuuti ay ku jiraan masleedihiin wax weyn baad qabateen wallaahi itaalkayagu waa dhaka hore oo annagu maanta waxbaad la hadheen malihin maadaama hay-addani ay dowladdu aad ula socoto oo madaxweynuhu uu weliba hormuud ka yahay oo aad mar kasta uu taageerano la garra joogo waxaan qabanno waxda ciyaara maaha haddaan kuu sameeyo qaybtani bulshada waxaan qabanno dagaalanaa iminka ilaa oo qof ayaan kala dagaalanaa nafaqaxumada nafaqadarada dhanka hooyada iyo ilmaha waxaan qabanaa dhanka dhallinyarta iyagana shaqooyin baan u abuurnaa shaqooyin ayaan samaynay sideed kun iyo lix boqol iyo soddon qofna waxaan u samaynay in aan u samayno tababaro dhanka shaqada mashaariic kaleo waxaa jirta iyaduna iminka sanadkan aan wadno oo dhanka dhallinyarta sida maalgelinta mashaariic badan oo ku saabsan dhanka dhallinyarada sida maxay ahaydeen farsamooyinka waxaan u samaynaa dhallinyarta ta waxay urur bay samaysaan ugu yaraan saddex qof ka kooban saddexdaa qof waxaan u samaynaa tababaro tababarka kadib waxay soo diyaariyaan mashaariic mashaariicda waan u hirgelinaa haddaan miisaal aan ku siiyo lix boqol iyo afartan dhallinyara iyaan intaa muddadan iminka sanadkan aan joogno aan hirgelin waxa aan maalgelinina shan boqol iyo afar iyo siddeetan qof iyaan maalgelinay oo dhallinyarta magaalada kamid a ha ka mid ahaadaan calisabiix jabuuti carta dakhil ubux iyo itaasba iyo tajura marka anagu isma lihin waas dhigateen laakiin wax weyn iyaan qabanay hadba mar kasta mashaariic wixii nagu soo birsan waxbaan ku darnaa waxaa kaloo jira arrimo xagga horumarka qaxootiga ood ka shaqaynaysaan beryahan oo doonaysaan inaad hirgelisaan waxaa weeyaan mashaariic cusub baan iyaaminka gacanta ku haynaa oo qaxootiga ku saabsan qaxootigu saddex meelood bay degayn wadanka qaybta calicadde qayb kale oo holhola iyo qayb ubaxa hadafyadaasi waxa aan samaynaa waxyaabo maxay ahaydenay dhanka beecada kow oo la dagaalanka dhinaca maxay ahaydenay beecada ku saabsan in aan yarayn karno saamaynta xun ee joogitaanka qaxootiga uu ku leeyahay bulshada marka laga hadlayo qaybta beecada tahay waa mid waxaan u samaynaa dhismayaal dugsiyo college dhexe iyo ku sareba korrin waxaan u samaynaa khadadka korontada ee magaalada owax oo kale waan u samaynay waan wadnaa korontada tuulada iminka tuulada magaalinta tuulada holhol oo kale waan samaynaa korrin waxaan kaloo wadnaa saldhigyo tababar ay ku sameeyaan dadkaasi qaxootiga waxaan kaloo wadnaa korrin saldhig tamarta cadceedda oo kale ee magaalada calicaddo oo saddex goor baan jibaari doonaa awooddiisa mashaariic deegaanka ku saabsan oo sida biyo-xidheenno yaryarna waan samayn doonaa waxyaabo badan oo kale oon soo wadnana way jiraan adba sidii awooddu ay nagu saamaxdaan u wadnaa
kaasi waxa uu ahaa faarax cabdilaahi waaliye oo ka tirsan wakaalada dowlada jabuuti ugu qaabilsan horumarka bulshada oo magaalada jabuuti u waramaya wariyaha v o eda ramadaan muuse halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastood nagala socotaan dunida oo dhan waxaa aad loo xiiseynaya maalmaha dambe ciyaaraha koobka adduunka ee kubadda cagta haddaba wararkii u dambeeyay ciyaarahaasi waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
mahsanid xuseen barre kulan wanaagsan dhegaystayaalow haddii aynu ku horrayno waxaa weli si habsame leh waddanka ruushka ugu soconaya koobka kubadda cagta adduunka waxaa la dheelay kulamo xiise badan maalintii shalay ilaayo xalay iyadoo maantana kulmo ay dhici doonaan haddii aynu ku horrayno kulamada xiisaha badan ee dhacay waxaa ka mid ah xulka kubadda cagta ee dalka kroatiya ayaa guul muhiima ka gaaray gruubka d oo la sheego inuu yahay kan ugu adag gruubyada koobka kubadda cagta adduunka oo ruushka ka soconaya kroatiya ayaa laba gool iyo waxba dirtay xulka dalka nigeriya labada gool ee nigeriya looga badiyey waxaa mid ka mid a iska dheliyey ciyaaryahan etobo daqiiqadii labayo soddonaad halka daqiiqadii kow iyo toddobaatanaadna uu rigoore ku labeeyey ciyaaryahanka luka modrij kadib markii khad lagu galay mario manzukij gruubkaasi waxaa saddex dhibcood ku hogaaminaya xulka dalka kroatiya halka dalalka iceland iyo argentina oo goorsii horeysay dheelina ay barbaro galeen gool i goola waxaana kulankaasi uu ahaa kulan xiise badan xulka dalka iceland ayaa ah dalka ugu yar ee ka qaybgalaya taariikhda koob kubadda cagta adduunka hadda waxaana argentina oo ka mid ahayd dalalka ciyaaraha kubadda cagta magaca kuleh loo saadaalinayeyna ka mid ahaa dalalka koobka sanadka inay wacdar dhigaan laga yaabo ay ku noqotay mucjiso in ay ka badin waayeen kooxdaasi iceland ka socotay goladaha kooxda kubadda cagta ee naadiga iceland hannes halderson oo soddon jira ayaa ka badbaadiyey rigoore ciyaaryahan lionel messi kaas oo markaasi sheegay in ay u ahayd riyo u dhowowday in uu rigooro ka qabto mid ka mid a laacbiinta ugu wanaagsan adduunka ee kubadda cagta ciyaartaasi messi goolkaasi laga qabtay rigoorada ahayd ayaa waxaa uu sheegay laf ahaantiisa in ay ahayd mid naxdin iyo xanuunba ku reebtay waxaana uu tilmaamay in kulanka kale ee khamiista soo socota ee kureesha la dheeli doonto xulka dalka argentina aysan haysan dooq kale oo ah in ay badiyaan mooye golwadaha kooxda kubadda cagta iceland arrimaha kale mucjisada le waxay tahay in qaarkood ay shaqooyin kale ay haystaan waxaa sidoo kale ka mid a gulwadahaasi oo shaqo si markaasi part time ahaan uu qabto ay tahay isagoo ah soo saare dhinaca muuqaalada fideoyada halka qaarkood ciyaartooyda ay yihiin kuwo dhakhaatiir oo dandistayaal ay isugu jiraan oo shaqooyin kala gedisan ay qabtaan haddana kubadda cagta wacdaro ayay ka dhigeen sidoo kale koobka yurub ayaa la xusuustaa in wacdaradaasi ay dhigeen waxaana ay ka soo baxeen isreebka koobka adduunka gruub aad u adag hadda gruubka ugu adag ayay ku jiraan waxaana ay la dheeli doonaan sidoo kale maalinta jimcaha xulka dalka nigeria oo gruubkani guuldaro wadata iceland iyo argentin min hal dhibcood ayay iska leeyihiin kulmada kale ee dhacay dhegaystayaal haddii aan idin dulmarno waxaa ka mid ah xulka dalka beru ayaa guuldaro kala kulmay xulka dalka denmark waxaana laga wadranaaday gooli waxba ciyaartooyga yuusuf bolson ayaa u dhaliyey dalka denmark goolka ciyaaryahanka cueva ayaa rigoore ka khasaariyey naadiga dalka beru sidoo kale waxaa dhacay france australia laba gooli gool ayay gruubkaasi c dalka faransiiska ku wadronaadeen goolka guusha faransiiska waxaa u dhaliyey ciyaartooyga bawl bogba maanta waxaa dhici doona kulmo kale oo xiiso badan oo gruubyada e iyo ayaa dhici doona f gruubka e costarica serbia ayaa kulanka ugu soo horeeya brazil iyo switzerland ayaa gruubkaasi sidoo kale kulanka ugu dambeeyana noqon doona ha yeeshee kulanka e f ayaa markaasi dhici doona oo costarica iyo serbia markay dheelaan kadib kulanka kale soo gali doona waa germany iyo mexico jarmalku waxa uu difaacanaya koobka kubadda cagta adduunka oo sanad afar sano ka hor ay ka qaadeen dalkaasi argentina ciyaar ka dhacday waddanka brazil dhegaystayaalla waxyaabaha kusoo kordhaa iyo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha mar kasta waxaad iyagoo faahfaahsan kaga bogan kartaan bogga v o e somali com xubinta ciyaaraha markaasina joogta
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inala socodsiinay wararkii u dambeeyey ciyaaraha adduunka halka halka kala socoteen waa v o a haatanna aynu ku wadalsanno codka fanaanka la foola iyo heeskiisii taar
waa tahay dhegaystayaal heestaasi maxamed xasan xuseen lafoole ayaan kusoo gebgabaynaynaa idaacaddeenii subaxnimo xuseen barre aadan iyo anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kowda iyo barka duhurnimo waxaan idinkaga tagaynaa dhammaantii isku duuban nabadgelyo
Ayan dalam nasib